habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa habeen arbaco ah siddeed iyo tobanka bisha maaj sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan ku saabsan sida loogu hortegi karo faafita ama fidida corona virus oo muqdisho lagu qabtay
ugu dambayntiina waxaa lagu soo gabagabeeyey in guddi toddobiyo toban qof ah oo arrimahan maxaanku idhaahdaa nagu matala inaan meesha uga dhawaaqno oo ganacsatadu ay ku leedahay toddoba qof ururada bulshaduna ay ku leeyihin afar qof culamaa udiinkuna ay ku leeyihin saddex qof dhakhaatiirtuna ay ku leeyihin saddex qof waxaad kaloo dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgalka amisom oo shalay wareejiyey mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayida oo ka tirsan xerada amisom qodobka koowaad wuxuu ahaa in waaxdaas oo xalana ka mid ah oo qaybta aan ka wada degma ahaan waaxda xalana ka mid degmada wadajir waaxda xalana ka mid ah ee soo dhex gashay xerada amisom in waaxdaas laga jaro lagana sameeyo meesha xafiis waaxda ay leedahay iyo meel booliisa ay leeyihiin in laga sameeyo waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maraykanka iyo kanada ayaa ku heshiiyey in si kumeel gaar ah looga xidho xuduudda ay wadaagaan safarada aan lagama maarmaanka ahayn sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump arbacada maanta isagoo tilmaamay in labada waddan ay ka shaqaynayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus labada dal ayaa muujiyey sida ay uga go-an tahay inay ka hortagaan in viruskani uu sii fido laakiin waxay sidoo kale ilaashanayaan xiriirkooda dhaqaale ee muhiimka ah kanada ayaa ku tiirsan toddobaatan iyo shan boqolkiiba badeecooyinka uga dhoofa maraykanka trump ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa twitterka wuxuu ku sheegay in go-aankaasi uusan saameyn ku yeelan doonin isku socodka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal maraykanka ayaa diiwaangeliyey ilaa lix kun iyo shan boqol oo kiis oo coronavirus ah iyadoo dadka ku dhintay cudurkaasina ay gaarayaan boqol iyo toban qof kanada ayaa iyana xaqiijisay ilaa lix boqol oo kiis oo cudurkaasi coronavirus ah iyadoo dadka ku dhintay cudurkaasi dalka kanada ay gaarayaan ilaa sideed qof
dalalka midooda yurub ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay xirayaan xuduudahooda dadka ajaanibta ah ee soo booqanaya dalalkaasi muddo soddon maalmood ah si ay isugu dayaan in ay joojiyaan inuu faafo cudurka coronavirus xaalado cusub ayaa waxaa laga helay shalayto dalalka shiinaha iyo talyaaniga cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida u dhintay toddoba kun iyo shan boqol oo qof oo saddex meelood oo meel ay ku dhinteen talyaaniga dalalka sbain talyaaniga iyo faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee yurub waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xiritaanla qasaba talyaaniga ayaa ciddii sabab la-aan lagu arko waddooyinka waxa ay ku soo roogi doonaan xabsi iyo ganaax
qoraal ay soo saartay safaaradda maraykanka ee magaalada adis ababa ayaa looga digay falal ajaanib nacayb ah oo ay dadka qaar ku eedeynayaan shisheeyaha dalkaasi inay wadaan ama ay keeneen xanuunka coronavirus qoraalkan ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray erayo shiinaha ka dhan ah waxaanay xanuunkani la xiriirinayaan shisheeyaha inay ka keeneen dalkaasi safaaraddu waxay sheegtay in lasoo wariyey in dhowr qof loo geystay xadgudub iyo aflagaado magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya safaaradda maraykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaaniibta ku nool dalkaasi inay ka taxadaraan kana fogaadaan inay keligood socdaan ama ay magaalada maraan arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli etoobiya laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka coronavirus dalka maleeshiya ayaa soo rogayay xayiraadyo cusub ah oo uu kaga hortegayo faafidda cudurka coronavirus dalka maleeshiya ayaa caddeeyey in ka badan shan boqol oo qof in caabuqa ay qaadeen iyadoo xiraysa qaybo ahaan dalkaasi muddo laba toddobaada dalka sacuudi arabiya ayaa ku wargeliyey maanta ganacsiyada gaarka loo leeyahay in ay shaqaalahooda u duraan guryaha kuwa joogayana goobaha shaqada ah ay qaataan tallaabooyin ay ku kala fogaanayaan ra-isul wasaaraha australia ayaa ku dhawaaqay maanta xaalad deg deg ah oo aadminimo taasi oo dhabbaha u sii xaaraysa in dowladdu ay soo rogto bandow iyo karantiil
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aynu ku bilownay howlgalka amisom ayaa sheegay in shalay ay wareejiyeen mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ka tirsan xerada amisom amisom waxay sheegtay in wareejintaasi ay qayb ka ahayd qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo dowladda soomaaliya hase yeeshee goobta la wareejiyey waxay ahayd meel ay ku noolaayeen dad rayid ah oo u badan dumar iyo caruur oo xiritaankeeda ay codsadeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kadib markii ay soo baxeen eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyey amisom howlgalka amisom way beeniyeen eedahaasi waraysiyo ay horey u siiyeen barnaamijka galka baarista ee ka baxa idaacadda v o a haddaba dadka sida weyn uga soo shaqeeyey xiritaanka goobtaasi waxaa ka mid ah duqii hore ee magaalada muqdisho thaabit cabdi maxamed haaruun macruuf ayuu arrimahan uga waramay waad mahadsan tahay harun horta o b d waxaa loo soo gaabiyey waa outpatient department camp waxay qayb ka tahay degmada wadajir gaar ahaan waaxda xalane saa darteed waa dad shacaba oo meel amsom qaybteeda ka deganaa laakiin amsom ayaa dhinacaas u ballaaratay waxay ka mid noqdeen amsom gudaheeda ayaa galeen maadaama outpatient department ee meeshaas noqotay marka horta meesha dad shacaba ayaa degan oo markii aniga aan joogay oo aan ahaa duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka sanadkii laba kun toddobiyo tobanka assessment marka aan sameynay ayay dadkaas tiradooda waxay ahaayeen afar boqol iyo labaatan qof oo shaksi shaksi ah marka outpatient oo halkaa waa gartay o b o b d waaya maxay muhiim u noqotay in la xiro meeshaas
runtii markii aniga aan aan xilka qabtay oo aan hawsha ku jiray waxaan inteena badan u badnayn inaan degmooyinka ka warhayno oo aan tagno aan heer ilaa iyo madaxda gobolka iyo degmooyinkaba waxaa cabasho aad u badan ka timid qaybtaas oo dadka shacabka degan yihiin oo xalana ku dhex furan oo tacdiyo badan iyo dhib badan dadkaas loo geystay oo ay caruur iyo afar boqol iyo labaatanka qof oo aan sheegay aan kalabar ka mida waxay u badan yihiin dad caruura iyo haween oo runtii dad aada u nugul ah markii cabashada ay soo badatay iyo waxyaaba aan aada u fiicnayn meesha inay ka socdaan ayaan waxaan go-aansaday in aan la kulmo safiirka auda ee ambasador madera ee soomaaliya u jooga ayaan kulan wada fadhiisanay oo aan u gudbiyey tabashadii iyo dhibaatada meesha ka socoto kadibna waxaan isla garanay in guddi la sameeyo si meesha loo xiro marka tacdiyo badan iyo dhibaato badan oo dadkaa loo geysanayo oo aan wax wanaagsan ahayn oo kala barna ay yihiin haween iyo caruur oo waxyaaba xuquuqul insaanka ka dhankaa inta badan cabashadooda naga soo gaaraysay ayaa qasabtay inaan ambaashadoorka la kulmo arrintaana kusoo qaado kadibna isla garanay inaan guddigaas samayno haddii marka lagu heshiiyey labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii disembar in la xiro maxay u qaadatay ilaa maarso labada kun iyo labaatanka in arrintaasi la xiro horta action planka ama howlgalka ku saabsan sidii loo xiri lahaa meesha o b d oo amsom looga xiri lahaa waxay runtii markii aan fadhiisanay oo arrinta aan ka wada hadalnay sideedii december labada kun toddobiyo tobankii action plankiina waktigaa lasoo saaray kadib waxaa dhacday in la isla gartay in marka ugu horeyso ma lasoo sameeyo assessment ayuu action plan ka mid yahay haddii aan action plan kuu dulmaro waa ilaa iyo lix qodob oo ah horta marka hore waxaan sameynay in la soo ogaado assessment ay soo sameeyaan guddiga la magacaabay isku dhafka ah ee amisom iyo gobolka banaadir ka socday inay soo sameeyaan inay soo ogaadaan oo xaaladda soo waraystaan oo dad ka soo warhayaan waxaan u sameynay markii lasoo ogaada kadib ayaan sameynay action planka sida loo xiri lahaa oo ay ahayd in uu dhaqan galo koo iyo soddonka december labada kun iyo toddobiyo tobanka oo aad dareemaysid inay isbuucyo keliya udhexaysa sideed ilaa koo iyo labaatanka koo iyo soddonka koo iyo soddonkana waxaan ku dhaqaaqnay ficilkii ahaa in la xiro assessmentiga marka ayaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in waaxdaas oo xalana ka mid ah oo qaybta aan ka wadaa degma ahaan waaxda xalana ka mid degmada wadajir waaxda xalana ka mid ah ee soo dhex gashay xerada amisom in waaxdaas laga jaro lagana sameeyo meesha xafiis waaxda ay leedahay iyo police post ama meel booliisa ay leeyihiin in laga sameeyo annagu markii aan waaxdii diyaarinay xafiiskii ayaan ficilkii ahayd inaan ku dhaqaaqno kow iyo soddonka december ayaa xagga amisom way ka suurtogeli weysay marka ay ka suurtogeli weysay oo la isoo gaarsiiyey oo sanadka cusub uu dhashay maadaama kow iyo soddonka december ay ahayd ayaan amisom la xiriiray kala hadlay arrintii intii xiriirkaas iyo sababta ay socotana muddo labaatan maalin kadib anigaa xafiiska banneeyey oo ka tagay marka action balanka siduu ahaa waxay ahayd waxyaabo annaga nagala rabay iyo waxyaabo laga rabay amisom annaga waxay inaan xafiiskaas meesha ka furno meesha booliska laga sameeyo sidoo kale in lasoo sameeyo security assessment qorshe ku aadan in lasoo ogaado xaaladda amniga meeshaas iyo sidoo kale in la sameeyo community engagement ama case managers oo district level heer degma ah oo dadka in lala xiriiro oo la waraysto haddii ay noqon lahayd tacdiyada xuquuqda insaanka ku dhacay waxyaabaha xaq ay u leeyihiin si dadka ay u helaan laba arrimood oo muhiim ah oo afka qalaad lagu yidhaahdo support iyo care waa caawin iyo xanaanayn supportiga marka waxaa ka mid noqon kara in dadka aan haddii ay jiraan dadka haddii arrimaha xuquuqul insaanka ay jiraan arrimaha xuquuqul insaanka laga waraysto haddii ay tahay dadka in xaalad deegaameyn ah deegaameyn loo sameeyo oo waajibaadka annagana saaran tahay haddii ay tahay dad caruur haysta oo tacadigaas loo geystay caruurtoodii iyo xaqa ay leeyihiin ee aabbayaashooda la raadiyo qodobka afraadna wuxuu ahaa in sidoo kale loo sameeyo dadka meel kale oo ay ka baxaan oo aanan ahayn xalana inay soo dhex maraan iyadiina waa sameynay iyo ugu dambayntii derbiga in la dhammaystiro waxyaabaha oo logisticadana ay naga caawiso unsos oo ayadana aan la communicate gareynay oo guddigaas ay la communicate gareeyeen ayagana ay kasoo jawaabeen oo haddii ay noqon lahayd waxyaabihii meesha lagu xiran lahaa iyo darbiyadii meesha amisomna ay securityga qayb ka qaatay si aysan ayaga khatar u gaarin kaasi wuxuu ahaa duqii hore ee magaalada muqdisho thaabit cabdi maxamed oo haaruun macruuf qaadka telefoonka ugu warramayey dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay amisom si ay uga jawaabaan ama uga warbixiyaan waraysigan waxaanay ama nooma aysan suurtogelin inaanu jawaab ka helno waxaa kaloo idiin haynaa ama aad idaacadaheena soo socda ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigan
magaalada muqdisho maanta waxaa la xiray dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha iyadoo laga jawaabayo tallaabooyin ay ku dhawaaqday dowladda federaalk ee soomaaliya oo lagu xakamaynayo faafidda xanuunka coronavirus oo hal qof laga helay soomaaliya wariyeena v o a zaynab abuukar maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho go-aanka dowladda ayaa durbaba dhaqan galay waxaa gebi ahaanba la fasaxay ardayda dugsiyada xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha magaalada muqdisho subaxnimadii hore ee saakay saacado un kadib markii ay soo gaartay fariin ka timid wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyadoo tallaabadan ay dowladdu sheegtay in loo qaaday si looga hortago in uu faafo caabuqa coronafirus aniga magacayga waxaa leedaha xasan jimcaale cadaan waxaan ahay maamulaha dugsi hoose dhexe yaasiin cismaan bal ka waran maanta xaalka iskuulka maanta xaalka iskuulka saakay shaqe ma jirto saakay subaxnimadii ayaa waxaa na soo gaarsiiyey fariintii ka timid dowladda agaasimaha waaxda dugsiyada oo nagu faray in aanu ardada sii dayno muddo shan iyo toban cashaana iskuulka uu xiraado kadibna wixii talaa waxaan ka sugaynay agaasimaha waaxda dugsiyada saaka subaxnimada hore way soo xaadireen xilligii taabuurka ayaanu wargelintana soo gaartay waana fasaxnay waxaana ku amarnay ilaa shan iyo toban casho inay isu soo laabtaan afarta bisha dambe haddii la yidhahdo go-aankaas waa mid saamaynaya iskuullada dhammaan ee ku taala magaalada muqdisho magacaygu waa injineer axmed deey bara jaamacadeed haa uu dhaqan galay dadku waxay ahaayeen dad xalay helay fariinta ama wakhtigii salaad subax helay qaabka ku helaanba iyo qayb aan ogayn oo warmaqabto ahayd kuwaasina markay meeshii tageen subaxnimadii hore ama hal xiisay qaateen ama maba qaadan waa la kala diray waa la dhaqangeleeyey ee keliya jaamacadda jaamacadaha ma aha iskuulladana sidaasa ku dhacday intaan ka warqabo wixii tegey subaxnimadii waa lala hadlay dabadeedna wixii aqoon iyo baraarujinee la siin lahaa kabacdi inay guryahooda joogaan laba toddobaad ayaa lagu wargeliyey oo lagu waaniyey marka tallaabadan dowladda sidee baad u aragtaa
tallaabadani waxaa leeyahay wixii lagu badbaadinayo nafta ummadda islaamka ah ee weliba soomaaliyeed waa muhiim waayo waxaa muhiim qofka caafimaad qabkiisa iyo fayoobigiisa qofku mana cibaadaysan karo waxna ma baran karo haddii aanu caafimaad qabin oo aanu lahayn caafimaad qab ra-iisul wasaare khayre ayaa ku dhawaaqay xalay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta oo arbaco ah iyadoo ay xidhnaan doonaan muddo shan iyo toban maalin ah si looga hortago faafidda cudurka si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojin sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay shan milyan oo dollar u qoondaysay la tacaalidda caabuqa covid nneteen dhammaan dalka oo dhan waxa uu sheegay in dowladda ay ku howlan tahay dhammaystirka xarumo lagu karantiilo laguna hubiyo dadka looga shakeeyo cudurka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya isniintii ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyey ee caabuqa coronavirus qaar ka mid ah dadka magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan tallaabada dowladda ee kiiska laga helay gudaha dalka cabdiraxmaan maxamuud axmed dadku foojignaan badan ay muujinayaan xitaa waxaad arkaysaa masaajidaha oo ah meelihii ugu amniga badnaa ee qofka biniaadanka markuu gala uusan baqayn waxaad arkaysaa dadku inay kala sikanayaan oo ay isu soo dhowaanayn oo lakala baqaayo marka dhibaatadan ilaahay baan naga qaadi karo oo annagana waxaan laga rabaa dadaalkii iyo sidii hay-adaha ay sheegeen iyo structureskan la siiyey inaan raacno oo aan ilaalino wax walba oo annaga dhibaato noo keeni kara gacmaha la dhaqaayo waxa aan si saxa u dabaqno insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado xanuunkan waa musiibo imtixaana ducooyinkii nala faray ee nebiyadana fareenna insha allah inaan dabaqno ilahayna uu naga aqbalaan rajaynayna insha allah magacayga khatar maxamed cali waay tallaabada dowladda ee qaata aad ayay ugu mahadsan tahay waxyaabo kale oo iskoolka keliya inay ku koobnaato maahan bahda waxbarashada keliya inay ku koobnaato waxaa dhici kara bielo oo la raacaayo oo dad badan wada raacayaan bielada naftirkooda waa laga qaadi karaa oo waa laisla raacaa bulshadu waa isku neefsahee waxaan dhihi lahay dowladda oo ka codsi laha in bielada naftirkooda la xakameeyo iyo guryahana ee dadka ay dhahaan habsan ay ku celishaan magacayga waa maxamed cabdirashiid khaliif xukuma dheerabe walaahi barnaamijka xalay khayrka ka hadlayay dabcan aniga waxaan dhihi lahaa dad muslimiin aan nahay maadaama dad muslimiin aan nahay waxaan dhihi lahaa qur'aan ha laha akhristo tii meelaha la xiri lahaa ilaahay waxaanu naga badbaadiyo bulshadaas ku soo baxaan qur'aanka ha la akhristo meesha looga yirigeysaan yaan lasku imaanin waxaan aniga aaminsanahay intii laysku yimaado in qur'aan la akhristo saasaa naga badbaadi karna aaminsanay qur'aan karis magacayga waa foos xasan cismaan wixii dowladdayna ee go'aankay gaartay dowladda ayadaa mas-uul naga ah annaga waa waa ogolna waanu ku raacsannahay laakiin meelo badanoo bulshada iskugu timaadaa jirto sida suuqyadoo kale meelo badanaa jiraan rabbiga subxaana watacaala wuxuu noo keenno oo ku qanacsanna ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka faray in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn ee isu soo baxyada islamarkaana la raaco tilmaamaha iyo talooyinka ay hay-adaha caafimaadka bixinayaan si looga hortago caabuqan go-aankan ayaa saameyn doona si gaar ah hoteelada maqaayadaha iyo goobaha ay bulshada ku kulmaan maxamed ciise maxamed oo ka mid ah maamulka beerta nabadda ee magaalada muqdisho ayaa v o a ugu waramay aragtidooda ku aadan in la xadido meelaha laisugu yimaado go-aanka soo baxay go-aan dawliya waaye annaga dabcan wixii ummaddu qabto aan la qabnaa badqabka bulshadu waa muhim jiddan dadkuna inay iska taxadaraan ilaahayodana tala saartaan
sidee buu go-aankan idiin saameynaya maadaama aad ka mid tihiin meelaha inta badan ay dadku isugu yimaadaan oo loo soo dalxiisa
sinabi waa mahadsan tahay horta saamaynta tii hore ay kala mid tahay oo dee bulshada ayaan la qabnaa saamayn hadda waxaanuna wax waqti koobana waa insha allahu ilaa idinkii xala laga gaari doonaa oo waxaan haddaba annaga inkastaysan nagu badnayn oo dee taxadarun waayo wax hadda ummadda inta badan laga hadlaayo marka ma filaayo saamayn oo negative inuu nagu yeesho waa annaguna waa foojigannahay insha allahu dadkuna soomaaliyeedna waa dad foojigan ilaahoydana aaminsan qadarta allana ku qanacsan marka xaaladana hadda wadankeena aadayba u yar tahay waa foojignaan wax hadda aad xooga loo saaraa in la foojignaado si kastoo ay ahaato dowladda ayaa horey u joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee yimaada kana baxa dalka muddo shan iyo toban maalmood ah oo ka bilaabanaysa maanta amarkan ayaa saameynaya ilaa shan iyo toban diyaaradood oo yimaada soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa qaadka iyo kuwa rakaabka ah xuseen abuukar maxamed v o a muqdisho weli wararka ku saabsan xanuunka coronavirus ayaan ku jirnaaye waxaa galabta ka dhacay magaalada muqdisho kulan ku saabsan sidii looga qayb qaadan lahaa la tacaalidda xanuunkani uu ku yeeshay waxaana kulankaasi ka qayb galay culamaa udiinka ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka ah wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa kulankaasi tegay warbixintana nooga soo diray kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen ururka dhakhaatiirta culamaa udiinka ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka ayaa looga hadlay sidii qaab wadajira looga hortegi lahaa caabuqa covid nteen oo ilaa iminka halkiis laga helay gudaha soomaaliya waxaana kulanka lagu lafaguray in qaybaha bulshada uu mid waliba ka qaato doorka kaga aadan ka hortagga xanuunkaasi ugu horeyn guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaa v o a uga waramay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay isla meel dhigeen ganacsatada iyo culummada iyo dhakhaatiirta iyo ururada bulshaduba maantay aaraa iyo fikre isdhaafsanayeen ugu dambeyntiina waxaa lagu soo gabagabeeyey in guddi toddobiyo toban qof ah oo arrimahan maxaanku idhaahdaa nagu matala inaan meesha uga dhawaaqno oo ganacsatadu ay kuleeda toddoba qof ururada bulshaduna ay ku leeyihin afar qof culamaa udiinkuna ay kuleeyihin saddex qof dhakhaatiirtuna ay kuleeyihin saddex qof toddobiyo tobankaas qof meesha lagu soo gudbiyey sabtiga ayay isla bilaabi doonaan shaqooyinkooda ayagoo mar walba istanbay u ahaan doona hawsha meesha ay nala gasho waxaa kaloo aada loo cilaamiyey in ganacsatada soomaaliyeed ay isku tashato oo qolooyinka serviska iyo isgaarsiinada iyo bankinka iyo energy ka shaqeeya oo aan ku jirin ganacsiga cuntooyinka ah in ay ka qayb qaataan inay cunto degdeg ah dalka loo wada doono si dadkeennu ay u helaan cunno raqiis ah oo aan isugu tashanno waxaa kaloo beeraleyda nala joogta iyagana waxaa loogu talagalay in ay gugaani hadda ay u diyaargaroobaan inay waxsoo saarkooda uu noqdo cuntada daruuriyaadka ee dalka ah sisinta iyo waxyaalaha lamidka waa loo baahan yaha lakiin waxaan rira inay xoogga aan isla saarno in beeraheenna oo gugaani uu noqdo galley iyo masago iyo digir iyo wixii looga maarmaan ah daruuriyaadka cuntada daruuriga ee dalka inaan wada aadno arrintaasaan isla wada go'aansannay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxudiin shaatax ayaa si kooban uga warbixiyey kulanka iyo kaalinta ay ku lahaayeen bulshada rayidka waxyaabaha ugu muhiimsan annaga horta aan hadda diiradda saarayana waxaa ugu muhiimsan waxa ay tahay sidii horta wacyigelin badan dhinaca saxaafadda mediaha loogu sameyn lahaa oo dadku aanan lagu ridin banik ama aysan loogu ridin dadka argagax oo ay maaragtaa ilaahoodan aamina maadaama dad islaam aan nahay si taxadir ahna cudurkan loogu taxadiro dhibaatooyinkiisa tan labaad oo aan isleenahay ururada bulshadeed ka qayb qaadanaya waxaa waaye dhakhaatiirtii ururada bulshadeed ka mid ahayd oo u istaagayso sidii maaragta dadka loogu hortegi lahaa cudurkan dhibaatada kusoo gaartay saddex dhaqaalo badan ayaa loo baahan yahay oo ganacsatadii laga rabo inay ku taageerto maaragta haddii ahaa lahayd imkaaniyaadkii lagu hortegi lahaa cuduradan iyo haddii ahaa lahayd dadka masaakiinta ah oo barakacyaasha ay ku jiraan oo dadka dhibaataysa ku jiraan dadka fuqarada ku jiraan oo aan xamili karin maanta haddii wadooyinkii iyo dadkii magaaladii kale xirmato inay nolol fiican helaan dadkaasoo kale sidii taakuleen loo sii lahaa tan iyo intii ay dowladda soomaaliya xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee la xiriira caabuqa coronavirus ayaa magaalada muqdisho waxaa laga dareemay sare ukac ku yimid qiimaha raashinka iyo qalabka nadaafadda ee lagula dagaalamay jeermiska sida uu kulanka ka sheegay sheekh cali wajiis oo ku hadlayey magaca culimaauddiinka soomaaliyeed ee shirkaasi ka qayb gashay waxaana uu ku teliyey inaan bulshada la cabsi gelinin marka hore dadka inaan la cabsi gelin maxaa yeele ilaa hadda dadkii sidii dalka inuu ku faafo kaleeta inta dadka baqdano gashay baa la cararayaa iskuulladii waata layidhi xataa maarata in la fasaxaa laga yaabaa runtii annagu culum ahaan waxaan qabnay in iskuullada maadaama ilaa hadda aan cudurkii laba haynba in iskuullada waxay ku jiraan sanadkii ugu dambeeyey oo caamudaraasiga o dhan bay wax baranayeen in meesha la fasixi lahaa la soo dedejiya imtixaanka in dadka welwelka laga daayo walaaca laga daayo dadku ay ganacsigooda caadi u wataan waxaa nala sheegay in maaragtay waxyaabaha daawada gacanta lagu dhaqanayo oo laba doolar joogtay in soddon doolar maanta lagu raadinayo dadka inta la cabsi geliyey oo la wada qarsado dad oo iyaguna xaaraan quutayaala iyo shay walba oo isleeyihiin coronavirus waxaase loo isticmaali karaa in laga hortago in cirka la geenayo dadkii la rabo in la qaday shubatay ku noqdeen waxaan kaloon meesha ka go'aaminay inay xaaraan tahay isbuuc ka hor shay walba meesha uu joogay qiimihiisa liajli coronavirus ayaa dalka soo gala dadka in lagu dhaco ee lagu qaaliyeeyo ama ha noqoto wax wejiga lagu xirto ama ha noqoto daawooyinka gacmaha lagu dhaqdo ama ha noqoto wax kaleeto waxaa waajib ah in shay walba qiimihiisi la gado ugu dambayntii guddoomiyaha guddiga wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor maxamed maxamuud fuje ayaa soo hadal qaaday kulan ay la yeesheen wasaaradda caafimaadka kaasoo uu sheegay inay isku raaceen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo qalabkii lagu baari lahaa qofkii looga shakiyo astaamaha xanuunka coronavirus inta aanan shirkan aanan imaan waxaan ka soo baxnay shir wasaaradda caafimaadka aan la galnay waxaana isla afgarannay in alle wixii taageero ah oo dhanka caafimaadka ah inaan kal midaysannahay talada wada isdhaafsanayno waxna wada qabsanayno waxaa ka mid ahaa marka sidii loo heli lahaa qalabkii lagu baari lahaa cudurkan waa ognahay soomaaliya awoodda ay leedahay waa kiin si fiican baa looga munaaqashooday waxaan rajaynayaa mar dhow isbeddel wanaagsan inuu dhaco goobaha dadka la geyn doono horta waa goobaa hadda samaysan bistaal martiina samaysan oo la iskugu tegayo dadka dhan ka wada shaqayn doonaan goobo kalena waa la abuuri doonaa hotline waa la samayn doonaa dee alemo oo qofkii wax isku arka uu soo wici doono sabab ay dadku u baqaan ma jirto sabab ay u welwalaan ma jirto waxaan kuu sheegayaa balaanka iyo qorshuhu si fiican buu ku socdaa caabuqa coronavirus ayaa dunida si weyn ugu baahay waxaana ilaa iminka gacanta lagu hayaa kiisas kor u dhaafaya laba boqol iyo lix kun waxaana u geeriyooday siddeed kun laba boqol toddobaatan iyo laba ruux iyadoo ay ka bogsadeen in ka badan siddeetan iyo laba kun sida ay sheegayso tirada ilaa iminka la diiwaan geliyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxauu isaguna ku boorinayaa dowladaha caalamka inay qaataan tallaabooyin adag oo lagula dagaalamayo in uu faafo xanuunka coronavirus wariyaheenna v o a liza shlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay jeneva cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya tirada ugu badan ee dadka uu ku dhacaya amaba u dhimanaya xanuunkan coronavirus ayaa ilaa iyo hadda laga soo sheegayaa inay joogaan galbeedka baasifiga oo dalka shiinuhu uu ku jiro hase yeeshee qaaradda yurub ayaa iyaduna qarka u saaran inay kaalinta labaad soo gasho iyadoo hadda ay soo warinayaan tiro aad u badan oo ah dadka la xaqiijiyey in fayraskan uu haleelay iyo weliba kuwa u dhintay marka la barbar dhigo dhammaan gobollada kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa inay adag tahay in lasoo taabto waxa gaarka ah ee keenay tiradan badan ee qaaradda yurub christian linmer oo ah afayeen u hadlay w h o ayaa v o a u sheegay in hay-adooda ay muddo laba toddobaad ah ay ka digaysay in fayraskani uu biyo dhigan doono islamarkaana guud ahaanba dunida kusii faafi doono
si la mid ah marka aad hayso kiisas badan ama ay sabab u tahay in aan la baarin in muddo ah ama si aan ku talagal ahayn ayaa dad aad u badan uu hal mar baaris ku wada gaadhay kadib waxa aad gashay mushkilado dhinaca awoodda ah tani waa waxa dalal badan oo reer yurub ahi ay u muuqdaan inay la dagaalamayaan hadda tusaalayaasha aynu ilaayo hadda aragnay ayaa muujinaya hoos u dhaca xooggan ama xadidnaanta weyn ee nolosha caadiga ahayd ee dadweynaha iyadoo la sameeyey baaritaan xooggan dabagal iyo daaweyn bukaanada iyo dadkii xiriirka la sameeyeyba waa uu shaqeeyey linmer ayaa faahfaahiyey in dalal badan aanay u diyaar garoobin baadhitaanka daaweynta iyo weliba inay dabagalaan kuwa fayrasku uu haleelay waxaana uu intaasi uu sii raaciyey in qaar badan weli aanay lahayn awoodda ay ku hirgelinayaan tallaabooyinkan waxaa kaloo uu sheegay in iyadoo oon lahaynin agabka caafimaadka kuwa fayraska lagu baadho howlwadeennada ka shaqaynaya sariiraha cusbitaallada agabka lagu neefsada marka dadka naqaska u qabto iyo weliba kuwo kaloo muhiima ay yihiin ee dhibaato dunida haysata waxaana kordhaya dalalka uu sii guranaya inay xoojiyaan in dadku ay iskood isku karantiimeeyaan bulshadu aanay isu soo dhowaan iyo weliba inay xayiraada ku soo rogaan dhanka socdaalka ah si ay ula dagaalamaan faafitaanka fayraska covid dhilmeer ayaa xusay in xukuumaduhu ay si iskood ah ay u go'aansadaan siyaasadaha ay aaminsan yihiin in ay u shaqayn karaan islamarkaana u fiican bulshadooda waxaana uu hoosta ka xariiqay labada dal ee shiinaha iyo singabuur oo hirgeliyey tallaabooyin ad adag oo caafimaad iyo weliba kuwo bulsho lagu arkay hoosu dhac aad u weyn oo ah dadka uu soo haleelayo coronavirus iyo weliba kuwa u dhimanaya lindimer afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxaa kaloo sheegay in ay deg deg tahay in la ogaado tallaabooyinkaad adag ee laga hirgeliyey dalalka talyaaniga sbain faransiiska iyo switzerland iyo weliba waddamo kale inay yihiin kuwa isbixinaya waxaanu intaasi sii raaciyey in xanuunkan dunida ku faafaya uu sii xumaan doono ka hor inta aanu soo wanaagsanaan
waa tahay waxaad dhegeysaneyseen warbixintii ay noo soo dirtay liza shlein cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinayay waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena
cadeenna qaybaha idinku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo sidoo kale barnaamijkii arrimaha qoyska balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa qoraal ay soo saartay safaaradda maraykanka ee magaalada adis ababa ayaa looga digay falal ajaaniib nacayb ah oo dadka qaar ay ku eedeynayaan shisheeyaha dalkaasi ku sugan inay wadaan ama ay dalkaasi keeneen xanuunka coronavirus qoraalkan ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray erayo ka dhan ah dadka shiinaha u dhashay ee dalkaasi ku sugan waxaana lala xiriirinayaa inay xanuunkaasi dalkaasi usoo safriyeen safaaraddu waxay sheegtay in lasoo wariyey in dhowr qof loo geystay xadgudubyo iyo afalgaadooyin magaalada adis ababa safaaradda maraykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaaniibta ku nool dalkaasi inay taxadiraan kana fogaadaan inay keligood socdaan ama ay magaalada maraan arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ethoobiya laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka coronavirus
dalalka midooda yuruba ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay xirayaan xuduudaha dadka ajaanibta ee soo booqanaya dalalkaasi muddo soddon maalmood ah si ay isugu dayaan in ay joojiyaan faafidda coronavirus kiisas cusub ayaa waxaa laga helay shalayto dalalka shiinaha iyo talyaaniga cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida ugu dhintay toddoba kun iyo shan boqol dalalka sbain talyaaniga iyo faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee yurub waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xiritaan qasaba maraykanka iyo kanada ayaa ku heshiiyey in si kumeel gaara looga xiro xuduudahooda ama xuduudda ay wadaagaan safarada aan laga maarmaanka ahayn sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump arbacada maanta ah isagoo tilmaamay in labada wadan ay ka shaqaynayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus labada dal ayaa muujiyey sida ay uga go-an tahay inay ka hortagaan in fayraskani uu sii fido laakiin waxa ay ilaashanayaan xiriirkooda dhaqaale ee muhiimka ah kanada ayaa ku tiirsan shan iyo labaatan ama shan iyo toddobaatan boqolkiiba badeecooyinka uga safra dalka maraykanka trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay in go-aankaasi uusan saameyn ku yeelan doonin isku socodka ganacsi ee labada dal
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
sharciga doorashooyinka ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha soomaaliya horeyna ay u soo meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka ma yahay mid u horseedaya ummadda soomaaliyeed inay u dareeraan doorasho xor iyo xalaala marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya farxaan daahir raage iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya yuusuf cismaan sharciga doorashooyinka qaranka ee madaxweynaha uu saxeexay xilligan la jooga waxaa weye wuu ku habboon yahaan dhihi karaa in labada kun labaatan labaatan iyo kowda u dalka doorasho ay ka dhacdo sharcigana munaasib ayuu ku yahay wax diidahayana male in doorasho la qabto nidaamkii lagu qaban lahaaba hadday noqon lahayd qof iyo cod iyo hadday noqon lahaydba nidaamka sida caadiga ama talaada badan oo doorashooyinka sida wadamada qaar ay hadda isticmaalaan oo kaleeto waxaan isleeyahay sharcigan doorashooyinka wuxuu gogol xaar u sameynayaa dhammaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo axsaabta siyaasadda iyadoo macnihii loo guurahayo hanaankii cawal lagu soo jiray oo maaragtay qor isku dhiibka ahaa loona guurahayo hanaan kale oo xisbiyadeed oo dalka uu xisbiye uu ku tartamahayo muddo dheerna soomaaliya aysan ka dhicin in xisbiye lagu tartamo doorashadana loo baahan yahay wixii koley sidii loo qaban lahaa iyo wixii farsama iyo wixii howl iyo meeshii laga qaban lahaa iyo inta codayn laheedna waxay u taalaa guddiga madaxa bannaan ee heerka qaran ee doorashooyinka ayagaa wixii farsamo ah ku shaqo leh ayagaana soo sheegahayo meelaha codbixinta ka dhacaysa iyo meesha lagu qabanayo iyo xilliga la qabanhayo waxaa jira sharcigan doorashooyinka inay kasoo shaqeeyeen labada gole ee baarlamaanka muddo dheer dhammaan maamul goboleedyadana ay tageen in badan turxaan bixin iyo is-afgarad lagu soo sameeyey bulshadana loo bandhigay iskuna soo raaceen in laisku waafaqay in dalka labaatan labaatan iyo kowda ay doorasho ka dhacdo waxayna u badan tahay doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo dalka si nabad ah haye farxaan aniga waxaan isleeyahay sharcigani ma ahan kii ka shaqayn lahay doorashooyinka ka marka dee sharcigani waxaa loogu talagalaba in laga shaqeeyo afar sano ama one term markii sharcigan a akhriso waxaa kusoo baxaya qodobo badan oo isdiidan oo ay ka mid tahay in diiwaangelintii la sameeyo in marka hore la diyaariyo goobihii laga coday lahay oo ay ka mid tahay in xisbiyadu rasmi noqdaan oo ay ka mid tahay in xisbiyadu ay soo gudbiyaan dadkii u tartamayey marka intaasoo qodob markaa akhriso waxaa is leedahay sharcigaan suuragal maaha midda kale waxaan sharcigaan ku caddeyn doorashadu waxaa ku qoran inay ka dhacayso meel kasta oo waddanka ka mid a marka waddanka dee dowladdu ma wada maamusho ognahay meelo badan ayaa ka maqan laakiin sharciga markii ah sii akhriso wuxuu leeyahay somalilan arrinta somalilan sharci gaar ayaa baarlamaanka soo saari doonaa marka dee arrinta somalilan keliya haddii la yirahdo gobollada kale maqan maxaa laga sameynaya sharciga kuma cad haddii baarlamaanka ay yirahdaan xildhibaanada somalilan ka imaanaya waa in lagu doorta magaalada muqdisho xildhibaanka kasoo baxaya meesha la yihahdo muxuu ahaay bu-aale hagee lagu dooranaya xildhibaanka kasoo baxa xardheere hagee lagu dooranaya marka dee qodobka sharciga kuma cadda laakiin sharciga wuxuu leeyahay wadanka oo dhan marka wadanka wuxuu u baahan yahay horta xoreyn markii wadanka la xoreeyo kadib ayaa waxaa la dhihi karaa sharcigan wadanka waa anfaca mise ma anfacayo midda kale sharcigan waa sharci kumeelgaar sida marka akrisaba qodob kastoo sharcigan ka midu wuxuu la xiriiraa qodob dastuuri ah dastuurka marka hadii wax laga bedelo sharcigan waxaa laga bedelaya marka dowladdu waxaan is leenahay waxa u qarsan waa laba qodob oo ah inay muddo kororsi samayso iyo in doorashada xasan sheekh oo kale la galo sharcigan ma aha sharcigii kama dambaysta ahay oo doorashada wada ee soomaaliya lagu qaba lahaa waa sharci kumeelgaara marka sharcigan suuragalba maahanba sidiisaba markaa fiiriso yuusuf waad maqlaysaa adigu ma ku raacsan tahay qaabka uu farxaan dooda u dhigay siduu walaalkay sheegay anaana ku raacsanayn waxaan ku sababeynhayaa sharcigan waa sharci muddo laga wada shaqeynhayay sharcigana wuxuu sharci ku noqon karaa inuu baarlamaanka soo ansixiyo labadiisu golaba ka wada fadhiisteen muddona ay qaadatay ansixintiisa kadibna loo gudbiyey aqalka sare aqalka sarena asi muddo uu hayay sidoo kalena isagana uu ansixiyey yacni waa dareemi karnaa sidai hadda jirtaba dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah guddi baa baarlamaanka u saareen in loo diro dowlad goboleedyada akhris koobaad akhris labaad akhris saddexaad mid afraad mid shanaad ba la geliyey dhammaan markii lasoo wada akhriyay sharciga doorashooyinka haddana baarlamaanka lagu soo celiyey waxaa si wada jira iskugu afgartay in loo ansixiyo sharcigan inuu yahay sharcigii nidaam soomaaliya doorashooyin u horseedi lahaa labaatan labaatan iyo kowda sidaa daraaddeedna waxaa loo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda kadib madaxweynaha markuu saxeexayna waxaa loo sii gudbiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddiga oo meelmarintiisa laga raba hanaankii habkii doorashada u qaban lahaayeen farsamo hadday tahay hadday tahay iclaamintii waqtigii loogu tiragala doorashada aysa jirinna wax muddo kororsi ah soomaalidu waxaa u qoran waxa la yidhaahdaa sharci dastuur ah wax lagu heshiiyo is-afgarad bulsho isku raacdayna ay tahay taana ayaana dadka kala hagayso cid mudaxeelsi hadda kororsanaysa ma jirto dowladuna intii ay awooday oo dardargelin kartay adeegyada loo baahnaa way kala shaqaysay guddiga madaxa bannaan waxaa kaloo jira sharcigan wuxuu ka bahayaa sharciga xisbiyada sidaa daraaddeed marka waa sharci wax ka bedeli kara oo loo gudbi karo nidaam hor leh oo soomaaliya hago lagana soo taga nidaamkii dhaqanka ku salaysnaa iyo qabiilka loona gudba nidaam xisbiyo iyo kuraasta awood qaybsi iyo deegaan wax lagu qaybsado farxan adiga maxaa la taaban karaa oo aad sharcigan ku dhaliilsan tahay eeg horta annagu ka hadli mayno sharcigan macnaha inuu xilligan inuu macnaha kii sharcigan waddanka ko u baahna inuu yahay iyo mid kale ma ka hadlin waxaan ka hadlaynaa doorashada tobanti toban tobanka sharcigan ma lagu qaban karaa marka in la yidhaha sharcigan waa la seexay iyo baarlamaan ansixiyey iyo macnaha waa waa dood kale in la ansixiyey waa ognahay in labada gol uu soo mara waa ognahay madaxweynuhu inuu seexay waa ognahay laakiin sharcigani ma noqon karaa kii doorashada labaatantntobanka lagu qaba lah macnaheedu waa kaaskaan ka hadlayna marka dee sharcigani qontadii haweenka iyo markii la fiisho qaybaha iyo xisbiyada qaabkii ay ula macaamil lahaayeen qoontada haweenka waxay ku qoreen sharcigan waxaa ku qoran in si gaara loo fiiri doono laakiin ma cadda inkastoo ayaantan dee nala ku waala wax la yidhaha gender balance haddana dee inay kusoo daraan ayay ahayd sharcigan inkastoo sharciga si xoogaa si balmarson looga hadala haddana dee kuma cad in la yidhahdo kursi dadkaas waxaase yeela doona lakin waxaa ku qoran sharciga waxaa ku qoran in guddiga doorashooyinku iyagu ay macnaha ay barnaamijkaas qoontada haweenka iyo waxyaabaha si loo kuraasa loo kala lahaa ayagu inay soo caddayn doonaan midda kale xisbigii dowladdu mee doorasha dowladdu hadday rabto in xisbiya doorashadeeda qabto dowladdu xisbigeeda aawo xisbigii dowladda goormaa la diiwaan gelinaa goormaa la shaacin doonaa iyadoon ognahay in ka yar sanad inay doorashadii ka hartay dowladii xisbigeedii oona diiwaan gashnayn say suuragal ku tahay in doorasho lagu qabto xisbiyo badan maanaa dee sharciga markaan ka hadalno dowladdu waxaas leenahay sharcigan doorashooyinka dowladdu daacad kama ahan marka doorashadan suuragal maahan qof iyo cod doorasho la yirahdo horta ayaan lagu riyoon qodobka amnigo kale hadii la fiirsho doorashada dee amni meeluu ka jiro ayaa doorasho laga qabtaa marka qodobka amnigu waa qodob muhiima oo doorashooyinka doorasho hor istaagi kara midda kale dee waktigaba waktiga muhiimadda ugu weyn waa waktiga iyo amniga labadaas qodob ayaa ani waxaan ku sababay lahaa inaan doorashadan lagu qaban karin midda kale labada qodobka kale aan ku daray waxa waa xisbiyada siyaasadeed ee aan sida rasmiga weli loo diiwaan gelin xisbiga waxaa ku qoran oo malaynaya inuu sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya sagaal ka mid a oo xafiisa ku leeyahay waxaa kaloo jirta in xisbiga ay u diiwaan gashanta toban kun oo qof marka dowladdu annagu waxaan aaminsanahay annagoo qodobadaas ku sababeynayna inaan sharcigan doorasho lagu qaban karin labada kun labaatan iyo kowda waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese doorasho qof iyo cod ah dalka looga hirgelin karaa aan ku horeeyo yuusuf bismillaahi xasan oo xalku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka qaranka ah ee labada gole iyo madaxweynuhuba ay si wadajira u wada meelmariyeen madaxweynuhuna saxiixay xilligan la joogo wuxuu xalku yahay sharcigan inuu yahay sharcigii soomaaliya wax ka bedeli lahaa u horsoodi lahaa doorasho hadda doorashooyinkii waqtiyadii hore la qaban jiray doorasho ka bedelan loona baahan yahay in loo hogaansamo lagana wada shaqeeyo si dalku u galo doorasho macquul ah oo maaragtay waqti badan lasoo wadageliyo juhdi inteeda la eg waxaan kaloon ku dari lahaa doorashada hadda la sugahayana ay tahay doorasho macquul ah oo xisbiyo badan taasoo maaragta u horseedi karta dalka nabad iyo siyaasaddu hadda siday tahay inay ka deganaanto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ehna ay ka wada shaqeeyaan sidii sharcigan doorashooyinka qaranka ah loogu hogaansami lahaa guddiga heerka qaranka ahna ee madaxa bannaan ee doorashooyinkana labada dhinacba loola wada shaqeyn lahaa hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday dowlad goboleedyada tahayba waxaa kaloon dhihi lahaa marka sharciganna wuxuu ka bahayaa dhammaan axsaabta siyaasadda iyo iyo doorashooyinka dalka kusoo wajahan labaatan labaatan iyo kowda sidaa daraaddeed waa sharci loo baahan yahay in loo wada hogaansamo lagana wada shaqeeyo si uu dalka doorasho u galo hayo farxan dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa xalka laba meel anig kaa baari lah guddiga doorashooyinka hadday noqo leh iyo hadday dowladda noqo leh marka haddaan ku hormaro dowladda dowladda laba qodob ayaa muhiimadda ayaa laga rabaa si doorasho u dhacdo inay macnaha la heshiiyaan maamul goboleedyada ay dowladdu ishayo waxaan ognahay maamul goboleedyada khilaafkooda inuu saameeyey puntland oo kale xafiiska guddiga doorashooyinka in la xiray muddo maleyna laba bilood ka hor inay ahayd waxaan kaloo ognahay doorashaday barnaamijkii ka dhacay meesha la garowe shirkii puntland in qodobada laga soo saaray ay kamid ahayd in arrimaha doorashooyinka saamiladii siyaasadeed iyo ay ka wada tashtaan inta isu yimaadaan marka sharciganu iminka doorashadii inaysan dhicin lagu qaban karin way muuqataa marka waxaan leenahay dowladdu hala timaado amniga horta waxaa ka qabato oo ha xoreysa waddanka intii suuragala inkastoo aan isleeyahay lagama gaaro xilligan maamul goboleedyadana hala heshiiso markii intaas la sameeyo kadib waxaa imaan kara in doorasho la qabto oo doorashaduna ay noqoto midaan kulley sharcigan laguma qaban kare wax kaloo la islaafi karto sheekadii hadda kahor ee xasan sheekh sameeyo kale madasha xisbiyadoo kale in inta maamul goboleeda iyo dowladda dhexe iyo xisbiyada siyaasaddu isu yimaadaan rool model kale cusub oo doorashada lagu qaban karo in marka halkaas laga qaato marka annagu waxaan leenahay maawilada dadka dowladdu ha ka dayso oo ha u caddayso inaan doorasho sharcigan doorasho lagu qaban karin qodobadaas aan soo sheegna awgeedna aan loogu qaban karin intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen farxaan daahir raage iyo yuusuf cismaan xasan oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi qoste ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaa aad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaneysaa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qoyska barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaana soo jeedinaysa caasha ibraahim caashacuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan xirista xarumaha waxbarashada ee dalkan maraykanka iyo culayska ay ku keentay qoysaska soomaalida inta badan iskuulladii waxbarashada ee dalka maraykanka ayaa irdaha loo laabay taas oo qayb ka ah dadaal ay dowladda maraykanka ku doonayso inay ku xakamayso faafidda cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka maraykanka saacadaha waxbarashada ee iskuullada hoose dhexe iyo sare ee dalka maraykanka ayaa inta badan ah inta u dhaxaysa lix saac iyo bar ilaa iyo toddoba saacadood saacadahaas ayaa badanaa waalidiinta waxa ay qabsan jireen howlo kala duwan sida inay aadaan shaqooyin adeeg raadsadaan iyada oo qaarkoodna ay seexan jireen marka ay caruurta iskuullada u diraan maadaama ay habeenkii shaqeeyaan haddaba culays intee la eg ayay waalidiinta kusoo kordhisay caruurta guryaha loo soo diray waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdirasaaq cali boos oo ah aaba degan magaalada st paul ee gobolka minnesota sidaad ogsoontihiin baa cudurka coronaviruska covid nneteen markuu dhacay waxaa dhacay in meel walba xaalad deg dega ama emergency state emergency lagu dhawaaqay oo taa macnaheedu yahay meel walba laysugu tago sida iskuullada jaamacadaha meel walba la xiray marka annaga waalidiin ahaan haddaanba u hadlo waalidiinta soomaalida carruurta iskuulka ogaado aniga tusaale ahaan waxay aadaya lix ciyaala oo ilaa shan jir ilaa labayo toban jir u dhexeeya oo galaasyo kala duwan dhigta sideed saacadood ayay halkaas aadi jireen marka haddeer wixii oo dhan guriga ayaa la isugu yimid xaaskii iyo ciyaalkii iyo wixii oo dhan marka arintaas waxaan hadda ogaanay in iskuulku ay ka mid ahaayeen meelaha nala koreeyo ciyaalka sababtoo ah intaa ay naga maqan yihiin ciyaalku iskuulku jiraan waxaa dhici jirtay xaaskaygo habeen shaqaysa inay iska nasato oo saacadaha maqayn hurdo hesho aniguna aan shaqada ku maqnaado markay yimaadaanna markaas dee qof uun la joogo laakiin haddar annagii o dhan baa guriga isugu nimid gurigii ayaa wuxuu nagu noqday xabsi yar oo dad badan lagu wada xiray oo kale weliba ciyaalku dee dadka waa ka firfircoon yihiin oo waa very active oo waxay rabaan inay ciyaaraan inay orordaan marka wallaahi xaalkao ilaahay saalla mooyaane waxay noqon doontaa mar dhow in caruurta lagu mudaqaraadi doono oo la oran doono war iskuuladii ha la furo cabdirasaaq cali boos ayaa dhinaca kale tilmaamaya in waalidiinta qaar uu culayskoodu ka badan yahay tan isaga qoys ahaan ka haysata caruurta iskuullada laga soo fasaxay kuwaasoo ay ka mid yihiin waxaa jira caruuro dad danyara ay dhaleen ama waalidiin single mathers oo kale ah oo noloshoodba ku tiirsaneed iskuullada oo marka iskuulka la geeyo ilmaha ay maalintaa iskuulka cunto kasoo cunaan markay kasoo baxaana dhaykeer la geyn jiray oo dhaykeerta haddana cunto ay kasoo cunaan oo ay guryaha u imaan jireen dakhligooda oo yar dadkaas iyo maxaan ku yidhaahdaa awoodooda oo yar oo laga yaaba waalidku inuu maaragtay shifta gelina shaqeeyo gelina uu maaragtay dee caruurta urursigooda galo marka dadkaasna aad baan uga welwal qabaa marka xaaladu aad bay u xun tahay aad iyo aad insha allahu laakiin ilaahay khayr baa ka cabdicasiis salaad xaaji samatar waa aabe degan magaalada boston ee gobolka massachusetts waxa uu isna sheegayaa in howl cusub u soo korortay oo korintii caruurta ay haatan ugu darsantay kala celcelin iyo in caruurtii ay isaga ku mashquulaan jawaabta waxaan dhihi karaa haa saameyn way ku yeelan kartaa anoo u qaybinayaa labo ilaa saddex ta koowaad waxawaaye saameynta ay ku yeelan karaan xagga caafimaad waxawaaye ilmihii haddii la geeyo dhaykeerkii waxaa dhici karta dhaykeerka inay imaadaan dad kala duwan oo kala leh jinsiyado kala duwan kala leh kala diimo kala duwan ka kala imaanaya xaafado kala duwan dabcan sidaan la soconana cudurkan waxyaalaha looga hortagayo waxawaaye social distancy taasoo macnaheeda yahay in dadka aysan isku imaan oo xoogaa ay space udhexaysa marka isla hadlaayaan dabcan ilmo waa garan kartaa way wada ciyaarayaan waa wada qoslayaan waa wada cuntaynayaan indhaha iska taabanayaan afka iska taabanayaan dhegaha iska taabanayaan waxaas oo dhan oo ahaa wixii la diidanaa soo waxaa dhici karta ilmihii inuu caafimaadkii haddii ayba dhacdaba inuu xanuunkii soo taabto inuu guriga kula soo laabto islamarka asagiioo ay saameyn ku yeelan karto qoyskii oo dhan inay arintaas ay saameyn ku yeelato ama xanuun ku dhaco tan labaad oo jirta waxawaaye ilmihii maadaama ay iskuuladii lagasoo fasaxay ay guryihii joogaan qeybo kamid a khaasatan kuwa oo teenageka ah oo aan dhiikeer ka weynaaday haddana wadankan maadaama la ilaaliyay ilmaha daadoodu kayadhahay sideed tobanka ay fiicanta indhaha in lagu hayo laga warqabo waxay keeni kadhaye laftigoodii inay dariska la ciyaaraan oo ilmihii kale oo dariskooda u tagaan saaxiibadooda u tagaan taasoo keenaysa inay ayaga laftigooda cudur keenaan oo maaragtay weli isdhexgalkii sii cadyahay cabdicasiis salaad xaaji samatar waa aaba degan magaalada boston ee gobolka massachusetts waxa uu isna sheegayaa in howl cusub u soo korortay oo korintii caruurta ay haatan ugu darsantay kala celcelin hor leh iyo in caruurtii ay ku mashquulaan isagii ciyaalka dhibka maantay naga haysta joogitaankoodii guriga waxa weeye waa dhib weyn weeye dhib weyn baa inaga haysta dhibaatada koowaad oo inaga haysato waxa weeye ciyaalkii oo su-aalo ku weydiinaya war waxaana xaggee ka yimaadeen war goormay dhammaanayaan goormaynu iskoolkeenna ku laabanaynaa iyagii oo gurigii afartii mitir ahaaye oo ay joogeen marba meel koraya labalaba isku qabsanaya waxyaalihii ay ku ciyaari jireen ay ku wada mashquulayaan qaarkood cunaday ku mashquulayaan oo mid waliba caawo dhan ku oranayo war waxaan hala isiiyo kan hala isiiyo aniga kanaan rabaa anigu kanaan rabaa anigu kanaan rabaa kuwii waaweynaa oo ayagana kollejka aan ka soo qaaday na waa joogaan oo culays kala ah kuwii kollejka iga aaday laba ii aada labadii waa ka soo qaaday oo wiigii horena mid baan ka keenay midna maantaan ka keenay marka ayadana culays kale oo nagu soo kordhay weeye marka sida hadda keliya aan kula maaragta macaamilayno waxa weeye inaan newskaas un indhaha ku hayno ciyaalka inaan idhaahno newska qaybka inay ka daawadaan annaga keliya wax uma micnayn karno newskii baan idhahnaa dhinac ka daawada bal newskan dhegaysta goorta maaragtay xalka la gaari doono iyo siday dowladda oran doonta iyo maaragta inay nooshe maaragtay dowladda waxayna yidhaahdaan baynu raaci doon marka iska challenge weeye ciyaalku waa jecel lahay inayna ag joogaan oo ay agteena joogaan soo naga tegin oo seven days a week naga fadhiyaan laakiin haddana waxa weeye in yar baad qaadan karayso hadda anigu shaqadii week dhan maanan shaqayn maamadii waa joogtaa sidaa daraaddeed ayadii oo la wada joogo haddana markii shan sac lix sac la joogo oo buuqii bato oo hurdadii la kala seexan waayo oo maaragtay intaad iswaxaynayaan stresskiibaa iska imaanaya weerar ahaanna waxa weeye waxaan u barannay ma ahan waxaan u barannay oo aan u barannay ma ahanoo ilmo gurina iska joogaan oo intaasoo xilli ah ay joogaan waxaan u barannay ma ahan marka dhibaatadeeday iska leedahay marka laga soo tago culayska ku soo kordhay qoyska ee ah xagga saxmadda guriga oo la isugu wada yimid hal waqti ayaa cabdicasiis waxa uu dhinaca kale tilmaamaya inuu ka haray walwal badan oo ka haystay xanuunka coronavirus maadaama ay hadda caruurtii guriga u wada joogaan oo uu ilaa iyo xad ilaalin karo lana socon karo caafimaadkooda qaar ka mid a waalidiinta carruurtooda laga soo fasaxay iskuullada ayaa hadda carruurtooda waxa ay geeyaan goobaha lagu hayo carruurta si loogu sii xanaaneeyo inta ay shaqada ku maqan yihiin haddaba halis ma ku keeni kartaa waalidiinta goobahaasi ay carruurtooda haatan u weeciyeen waxaan su-aashaasi weydiiyey kawthar muuse oo la shaqaysa xarumaha caafimaadka magaalada colombos ee gobolka ohio jawaabta waxaan dhihi karaa haa saameyn way ku yeelan kartaa anoo u qeybinaya labo ilaa saddex ta koowaad waxaa waaye saameynta ay ku yeelan karaan xagga caafimaad waxawaaye ilmihii haddii la geeyo dhaykeerkii waxaa dhici karta dhaykeerka inay imaadaan dad kala duwan oo kala leh jinsiyado kala duwan kala leh kala diimo kala duwan ka kala imaanaya xaafado kala duwan dabcan sidaan la soconana cudurkan waxyaalaha looga hortagayo waxawaaye social distancy taasoo macnaheeda yahay in dadka aysan isku imaan oo xoogaa ay space u dhexaysa marka isla hadlaayaan dabcan ilmo waa garan kartaa way wada ciyaarayaan waa wada qoslayaan waa wada cunteynayaan indhaha iska taabanayaan afka iska taabanayaan dhegaha iska taabanayaan waxaasoo dhan oo ahaa wixii la diidanaa soo waxaa dhici karta ilmihii inuu caafimaadkii haddii ayba dhacdaba inuu xanuunkii soo taabto inuu guriga kula soo laabto islamarkaa asagiiyo ay saameyn ku yeelan karto qoyskii oo dhan inay arintaas ay saameyn ku yeelato ama xanuun ku dhaco tan labaad oo jirta waxa waaye ilmihii maadaama ay iskuuladii laga soo fasaxay ay guryihii joogaan qeybo kamid a khaasatan kuwa oo teenage-ka ah oo aan dhiikeer ka weynaaday haddana wadankan maadaama la ilaaliyay ilmaha daadoodu ka yadhahay sideed tobanka ay fiicanta indhaha in lagu hayo laga warqabo waxay keeni ka dhaya laftigoodii inay dariska la ciyaaraan oo ilmihii kale dariskooda u tagaan saaxiibadooda u tagaan taasoo keenaysa inay ayaga laftigooda cudur keenaan oo maaragtay weli isdhexgalkii sii cad yahay intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oon ku soo qaadanay xirista xarumaha waxbarashada ee dalkan maraykanka iyo culayska ay ku keentay qoysaska soomaalida inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
ashe ibraahim aadan ayaana barnaamijkaas soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana aan ku wada nasanno heesta amoore iyo codkii hodan cabdiraxmaan
codkaasi fanaanada hodan cabdiraxmaan heestii amoore waxay gebagaba u ahayd idaacaddii habeennimo oo halkaan idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo